habeen wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha taarikhduna ay tahay siddeediy labaatanka bisha juun ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatana waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali dotcom idaacadda caawiya duunidana dhegeystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah somalilan oo ku eedaysay dowladda federaalka ee soomaaliya inay siyaasadaynayso xajka waxaa hore muddaba dowladda soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujayda ka xajiyeysa shacabka reer somalilan waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan qof qudha oo xaaji ah oo fiise xaj ah oo wasaaradda diinta waqaafta ka soo gaadhay dowladda sacuudi arabiya aanay jirinin
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan qaybtii u dambaysay taxanaha soo saarista shidaalka soomaaliya islamarkaana gaar ahaan iyadoo ku saabsan yahay qaybsiga dakhliga iyo weliba khayraadka dabiiciga sharcigu wuxuu leeyahay qoraalna waa leeyahay ruuxna waa leeyahay waxaa la yidhaahdo letter of the law iyo spirit of the law marka sida loo dhaqangeliyey oo heshiisyada qaarkood ay hadda ku galeen oo aad aan u daahfurnayn ee dhaliilo badan waa ka jiraan waana qabaa in dib loogu noqdo oo meelaha la dhuudhuujiyo laakiin iyadoo sharciga oo baarlamaanku ee ansixiyey ayaa dib loogu noqon karaa
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka ukrain valadimir selenski ayaa maanta sheegay inuu adkaynayo baahida gantaalla awood badan oo loo helo hannaanka difaaca ukrain si looga hortago weerara argagixiso waa sidaa uu hadalka u dhigay ee kaga yimaada ruushka waxaana uu arrinkaasi ka sheegay wadaxaajood ula lahaa hogaamiyaha gaashaanbuurta neto wadahadalkan uu khadka telefoonka kula yeeshay xogayaha guud ee nato john jenes stoltenberg ayaa ka dhacay amaba qabsoomay aan idhaahdee ka hor bilowga kulanka hogaamiyaasha nato kaasoo ay ku yeelanayaan magaalada madrid iyagoo halkaasi laga filaya inay ukrain ka mid noqoto mawduucyada ugu waaweyn ee ay wada falanqayn doonaan stoltenberg waa xogayaha nato ayaa isniintii sheegay in isbahaysiga militari ee galbeedku ay shaacinayaan kordhinta toddoba jibaara tirada ciidamadooda heeganka ku jira kuwaas oo ahaa markii hore afartan kun islamarkaana haatan la gaarsiinayo in ka badan saddex boqol oo kun shiinaha ayaa kordhiya tirada diyaaradaha militari ee dulmaraya aagga badda ee hanaanka difaaca hawada ee taiwan dadka arrimahan falanqeeya ayaa aaminsan in tallaabadan loogu talagalay in fariin loogu diro maraykanka balse aanay ahayn ee mid loogu hanjabayo jasiiraddan tan iyo bartamihii sannadkii laba kun iyo labaatankii ciidamada cirka shiinuhu waxay dulmariyeen tiro yaroo diyaarada ah gaar ahaan kuwa dagaalka ah iyo weliba kuwa bambooyinka xambaaraha hawada aagga difaaca ee taiwan hase yeeshee wasaaradda difaaca qaran ee jasiiraddan taiwan ayaa sheegtay in shiinuhu ay sagaal iyo labaatan duulimaad sameeyeen salaasadii sida oo kalena labaiyo labaatan duulimaad oo kale ay sameeyeen maalintii khamiistii khariirad ay baahisay wasaaradda difaacu ayaa muujisay in salaasada iyo khamiistaba ugu yaraan hal diyaarad ay ku soo leexatay xeebta koonfureed ee taiwan ka hor inta aanay laba jibaarin dhammaan diyaaradaha ayaa maray dacalka aagga difaaca cirka ee taiwan ee galbeedka magaalada dekadda leh ee koshintung ugu dambayntiina rag hubaysan ayaa maanta waqooyi galbeed ee dalka baakistan ku dilay saddex qof oo ka shaqaynaya tallaalka dabaysha iyagoo sidoo kalena dhaawacay qof kale waxaana dalkaasi ay ku soo beegmaysaa dhacdadani xilli waajahayo faafitaan cusub oo xanuunkaasi dabaysha mas-uuliyiintan ayaa saaka subaxnimadii sheegay amaan idhaahda mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa saaka subaxnimadii sheegay in toogashadu ay dhacday xilli ay xaafad xaafada dadkaasi ay tallaalka uga bixinayeen waqooyiga wasiiristan oo ah degmo nugul oo ku taala xuduudda ay la wadaagaan afghanistan waxaana arrintaasi keentay inay dhintaan howlwadeennadii caafimaad iyo weliba mid ka mida iyo weliba laba booliis oo ilaalinaya kooxdan tallaalka bixinayey xanuunka dabaysha ayaa dalkan bakistan sannadkan ku naafeeyey toddoba carruur ah iyadoo tiradaasina ah tiradii ugu badnayd ee guud ahaanba dunida iyadoo dhammaan kiisaskaasi waddankaasi laga helay wasiiristan waxaana sidaasi lagu sheegay barnaamijka cidhibtirka xanuunkan dabaysha ee heer qaran ee waddankaasi dhegaystayaal warkii duniduna waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida fiid wanaagsan ayaanudi leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay inaanay sanadkan shacabkeedu ka qeybgelaynin gudashada waajibaadka xajka kadib markii sida ay sheegeen dowladda soomaaliya ay ishortaagtay saamigii somalilan ay lahayd waxaana sidaasi sheegay wasiirka diinta iyo aqaafta somalilan wariyahayaga saga mustafa xasan nuur ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada hargeysa
xukuumadda somalilan ayaa maanta sheegtay in shacabkeedu sanadkani ka qeyb galeen gudashada waajibaadka xashka kadib markiibay yidhaahdeen dowladda soomaaliya ay soo faragelisay arrimaha xashka gaar ahaana tiradii ama saamigii somalilan xujaajteedu uu xaqa u lahaayeen waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh cabdirasaaq albani waxaanu halkan la socodsiinaynaa shacabka reer somalilan gaar ahaan iyo dhammaan dunida muslimka oo ay ugu horeyso boqortooyada sacuudi arabiya in shacabka reer somalilan muddadii somalilan jirtayba ay kala kulameen xajka iyo cumrada gudashadeeda dhibaatooyin kala duwan oo si toos ah iyo si dadbanba ay ula badheedheen xukuumadihii kala duwanaa ee ka dambeeyey ee kala dambeeyey ee soomaaliya iyago oo carqaladeeyey oo is-hortaagay in shacabka reer somalilan helaan tiradii xujayda ee ay xaqa u lahaayeen oo ay maamuli lahayd wasaaradda diinta iyo waqaafta ee jamhuuriyadda somalilan waxayna islamarkaa ku tallaabsadeen arrimo dhowra oo keentay in dhammaan shacabka reer somalilan ee tiradoodu gaadhsiisan tahay afartan milyan iyo dheeraadka ay ka baaqdaan inay sanadkan ka qayb galaan gudashada rugniga shanaad diinta islaamka ee ah xajka waxaa hore muddaba dowladda soomaaliya ku dadaalaysay in la dhimo tirada xujayda ka xajiyeysa shacabka reer somalilan waxaana arrintaa markhaati cad u ah inaan ilaa saacaddan oo aan warkan shaacinayno qof qura oo xaaji ah oo fiise xaj ah oo wasaaradda diinta waqaafta ka soo gaadhay dowladda sacuudi arabiya aanay jirinin tiradii somalilan lahaydna xukuumadda soomaaliya ku takrifashay oo ay u qaybiyeen dad ganacsato ah oo suuqa muqdisho ku dhex iibinaya dhanka kale wasiirku waxa uu soo saaray go-aamo isagoona fariin u diray dowladda boqortooyada sacuudiga haddaba dowladda somalilan iyo shacabkeeda oo isku duuban waxay go-aansadeen oo aan halkan ku caddaynaynaa kow in dad dadka yaga iyo shacabkayaga sanadkan aanay xajiyi doonin duruufaha aanu soo sheegnay awgeed laba waxaanu halkan ku cambaaraynaynaa takrifalka iyo siyaasadaynta ay dowladda soomaaliya kula kacday arrimaha xajka saddex waxaanu mar labaad baaq u diraynaa dowladda boqortooyada sacuudi arabiya iyo dunida muslimkaba in ay si deg dega arrintan u soo farageliyaan maadaama afar milyan iyo dheeraad qof oo reer somalilan ahi dadkii ka xajiyi lahaa maanta layska hortaagay arrimo siyaasadeed sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
sagal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno wasiirka wasaaradda awqaafta ee soomaaliya cumar cali rooble balse aanu ka jawaabeen telefoonkai aanu u dirnay marka ugu horeysa aanu helnana waanu idiin soo gudbin doonaa taliyaha qaxoontiga ee dhadhaaba waxaa toddobaadkana ku sugan wafdi ka socda hay-adda qaxoontiga u n h c r oo ay ka mid yihiin ergeyga gaarka u n h c r u qaabilsan qaxoontiga geeska afrika maxamed cabdi afey iyo weliba wakiilka cusub ee hay-adda u n h c r ee dalka kenya caroline van berden waxaanay kulamo la qaateen bulshada qaxoontiga oo ay ka mid yihiin qaxoontiga dhowaan yimi xeryaha dhadhaab waraysiuu siiyey wariyaha v o a xeryaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol ayaa ambaasador maxamed cabdi afe uu kaga hadlay cunto yaraanta ka jirta qaxoontigii ugu dambeeyey ee soo gaadhay iyo weliba xuquuqda ay ku yeelanayaan kenya waraysigana waxa uu dhacay sidan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan booqashadan nagu heliso haweeneyda loo magacaabay inay noqoto country representative u n h c r waddankan kenya caroline van buren annagoo isla markaas ay dhowr sano aanan fursad u helin inaan xarooyinka kormeero aan ku imaano oon xaaladooda la soconno maadaama muddo dheer oo coronavirus lasoo maray oo aad iyo aad u adkeed in lasoo wareega oo mujtamacan halka ku nool aan soo booqana iyo runtii howlo badan oon ku dhex jirnay oo ololo ah si qaxootiyahan ay lagu xaqiijin lahaa xaaladooda wixii looga qaban lahaa marka aad iyo aad ugu faraxsanay inaan muddo badan kadib haddana kusoo laabana xarooyinkan dhadhaab ku yaala waxaad kulan la qaadateen guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida qaxootiga cusba ee dhowaan imaada xerooyinka kuwii soomaaliya intee aadan dib ugu soo laabtay marka maxaa idinka soo baxay kulankan aad la qaadateen wal horta waxaa nooga soo baxay inay duruufooyin adag ku nool yihiin xaalad aad iyo aad u baahan si degdeg looga jawaabo ilaa iyo in ka badan soddon iyo shan kun oo shakhsiyaad ayaa ku soo laabtay oo qaarkoodna ka soo barakacay abaaraha keeneen qaarna horaan halkan ka tegay oo dib ugu soo laabtay oo muddo badanna xarooyinka ku dhex noolaa iyagoona la diiwaangelinin marka taas waxay keentay marka inay hoyga ay ku xumaata inay raashiinka ay aad iyo aad ugu qaadashada ayna u suurtagelin inay fasilaadka laga bixinaya xarooyinka aynan fursad u helin inay ka faa'iidaystaan marka taasi dowladda kenya ayaan runtii muddo badan kala hadlaynay haddana waxaan ku guulaysanay calaa aqal in loo bilaabo wax la yidhaha profiling masana dib loo diiwaangeliya inta aan dowladda kenya kala hadlayno si markaa kaararkooda rasmiga ah loo siin lahaa si aq xaq fara badan oo runtii ay hadda ka maqan ay ku heli lahaayeen waxaa kaloo runtii jirta abaaradan halkan soo noo noqday inay nolosha qaxootiyaha ay ku noolyihin iska sii adkaanayso khasuusan maaragtay dhinaca beecsharada iyo inay arday fara badan oo jaamacadaha halkan ka soo dhameeyey oo weli xarooyinka jooga iyo kuwo badan oo u baahan in la tayeeyo oo tayo loo sameeyo marka intaasoo idil ayaan runtii noo muuqday waxaana rajaynaynaa haddana inaan ololaha sii wadna si arrimahaas qaxootiyaha hortaagan marka looga gudbi lahaa waxaa hoos u dhacay gargaarka la siin jiray dadka qaxootiga ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab haddii tahay raashinka biyaha iyo caafimaadka marka ka u n h r ahaan arrimahan maxaa idinkala gudboon arrimahaas runtii waa la soconnaa waana ka xunnahay waxaad og tahay u n h c r dhaqaalihii ay ka heliysay beesha caalamka ayaa muddadan dhowba iska sii gabaabsi ahaa iyadoo ugu weyn tahay tallaabadii dowladda kenya ee qaaday ooy ku shaacisay inay xerooyinka la xiraaya beesha caalamka dad fara hay-ada fara badan oo caawin lahaa ayaa runta arrintaas arrimaha arrintan la alligeed yani hakiyey caawinaadka iyo dhaqaalihii ay bixin lahaayeen marka waxay nagu qasabtay inaan dowladda kenya wadahadal joogto la yeelana arrintaasna hadda runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan ka gudubnay maadaama dowladda kenya sharci cusubna ay marisay oo arrimaha qaxootiyaha ka hadlaaya iyo iyadoo haddaba aan aan aan aan ognahay inay arrimihii xiritaanka qaxootiyaha ay dowladda kenya ku dhawaaqday laga laabtay oo oon rabno oon jecelnahay marka in loo bedela xarumooyin mise dagaamooyin dadkay ku noolaadaan iyaga iyo dadka halka ku martigeliba marka dowladda kenya iyadoo aad iyo aad umahadsan laakiin arrimaha tillaabooyinka la qaaday waxay haki keentay marka in dhaqaalihii sidii loo heli lahaa iyo nolosha wixii kaabin lahaa ay aad iyo aad u adkaadaan tan kale qaxootiyadan cusubeed la kulanteen dhibaatada ugu badan ee uga soo barakaceen maxay tahay gudaha soomaaliya haddii ay tahay kuwii horaan ka laabtay xeryaha iyo kuwii markii ugu horreysay imaada xerooyinkan waxaan ognahay goobo fara badan oo dadkan ay ka soo barakaceen sida gobolka jubbada dhexe oo kale inay al-shabaab gacanta ku hayaan marka inta badan maxay u cuskadeen inay dib usoo laabtaan horta arrimaha ugu weyne u cuskadeen waxaa weeye arrimo nabadgelyada ku saabsan iyo iyagoo runtii duruufooyinka soomaaliya ka jira marka marka hore fududaystay markay tagayeen oo markay halka tageenna ay arkeen inay arrimihii ku adag yihiin mase iskoolaad la-aan ka jirta mase nolosha caadigeed wixii ku maareen lahay ay dhib ku tahay iyo arrimaha hadda abaarta daba dheeraatay oo runtii dad fara badan oo gudaha soomaaliyana ku barakaceen laakiin in haddana xuduudka kenya usoo gudbay oo xarooyinka qaxootiyaha imaaday oo iyagoo runtii waxbaha haysanin xoolihina ka dhammaadeen halkaana nolola raba inay ku abuurtaan islamarkaasna ee u n h c r iyo hay-adaha kaloo halkan jooga ay diyaar u yihiin inay caawiyaan laakiin ay u baahantay in dhaqaalo loo helo oo si arrimahaas lagu maareen lahay marka nabadgelyo iyo duruufooyinkii ay ka tageen ay moodayeen inay duruufooyin ka fiican ay haragi doonaan ay la kulmeen in arrintaasi aada u culus jirto waxaad ka dhawaajisay in dowladda kenya ay ka laabatay go-aanka xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyadoo siyaabo kale loo bedelay in dadka markaas isdhexgal loo sameeyo sidoo kalena xerooyinka la dagaameeyo marka arrintaasi door intee la eg baa ka unhsaar ay ka qaadatay walahi dowladka ugu muhiimsanaa ayaan ka qaadanay arrintaasi annagaa ka hor imaanay inay qaxootiyaha si toosa loo xiro annagaa ka dood ka soo jeedinay inay dowladda kenya arrintaas ay ka laabata annagaa runtii ku abuurnay inay beesha caalamka ay ku cadaadiso dowladda kenya inay inay adag tahay inay qaxootiyaha soddon sano meel degna inay si degdeg loo xiri kara waana uga mahadcelinaynaa runtii doodii farada badneed oon qaadanay shan sano kadib inay howshaasi aanan ku guulaysanay haddana aan degaameen iyo dhaqaale raadis aan ku jirna qaxootiyahan waxaan ugu bishaaraynaynaa inayna xarooyinkan hadda xiritaankii iyo nidaamkii dowladda kenya ay ka lahayd oo in xoog loo xira laga laabtay islamarkaasna ay muhiim tahay marka inaan ka shaqayno si nolosha dadka halkan ku nool nolol wanaagsan loogu abuuri lahaa dadka halkan ku noolna ay ola noolaan lahaayeen magaalooyinka hadda ay dadka degan yihiinna loo magaaleyn lahaa oo facilities iyo loogu sameyn lahaa marka aad iyo aad arrintaasi dowlad kenya uga mahad celinaynaa
waagaag dhegaystayaal waxau ahaa ambasador maxamed cabdi afe ergeyga gaarka ah ee u n h r ee qaxoontiga geeska afrika waxaana u warramayey waryahayaga xeryaha sirdhadhaab nooga soo warrama axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol haatana kusoo dhowaada barnaamijkii galka baadhista uu inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
safarka dheer ee soomaaliya ugu jirta soo saarista shidaalka waxaa hadheeyey dhaliilo loo jeedinaya heshiisyadii ay saxeexeen mas-uuliyiinta gacanta ku soo haysay qaabka loo maaraynayo soo saarista khayraadka ama sida loo qaybsanayo waxaa si weyn loo dhaliilay heshiiskii wasiirka ka sii degaya xilka wasaaradda batroolka iyo macdanta biyaha cabdirashiid maxamed axmed uu toddobada xirmo ugu saxeexay shirkadda coastland explorations shan iyo tobankii bishii februaayo ee sanadkan faahfaahinta heshiiskaasi iyo fikradaha laga kala qabay waxaan uga hadalnay qaybihii hore ee taxanaha safarka soo saarista shidaalka iyo caqabadaha haysta toddobaadkan waxaan barnaamijka galka baarista ku eegaynaa heshiis aan wax badan la falanqaynin faa'iidadiisa iyo dhaliishiisa oo bishii juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka ay wada saxeexdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waa heshiiska loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo sidoo kale loo yaqaano heshiiskii baydhabo heshiiskaasi waxaana xorkiisu ahaa in si dheeli tiran oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo sidii loogu maamuli lahaa qaab daah furan qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa in dakhliga shidaalka iyo macdanta loo qaybsado sidan in shidaalka laga soo saaro badda dowladda federaalka soomaaliya ay qaadato boqolkiiba konton iyo shan maamul goboleedka laga soo saarana uu qaato boqolkiiba labaatan iyo shan halka degmada uu hoos yimaado ceelka laga soo saarayo shidaalka uu helayo boqolkiiba toban iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan boqolkiiba toban ka soo hara sidoo kale shidaalka laga soo saara dhulka ayaa heshiiskaasi uu dowladda federaalka siinayaa boqolkiiba soddon dowlad goboleedka laga soo saarana boqolkiiba soddon halka degmada laga soo saarana ay helayso boqolkiiba labaatan iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan boqolkiiba labaatan ka soo hara bishii febraayo labada kun iyo labaatanka madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxeexay sharciga batroolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka wasaaradda batroolka waxay markaasi sheegtay in ansixinta madaxweynaha u ansixiyey sharciga batroolka ay tahay tallaabo horumar u leh dalka iyo dadka soomaaliyeed taasoo kaalin wacan ka qaadan doonta horumarka iyo dibudhiska bulshada qodobada lixaad toddobaad iyo siddeedaad ee sharcigaasi batroolka waxaa lagu ansixiyey heshiiskii qaybsiga khayraadka ee lagu saxeexay magaalada baydhabo kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo khubarada shidaalka ee heshiiskaasi sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo lagu maamulayo dakliga ka soo xaroon kara shidaalka iyo macdanta afar bage uu ahaa marka aad buu u koobnaa marka document noocaas aadna wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro midda labaadna oo dhaliisha uu yeelan uu lahaa waxay tahay maana ku jirin qodob dhaxaya sidan baa wax loogu bedeli karaa marka saad ogtahayba heshiis kas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax looga bedeli karo sidoo kale maanu kala sheegeyn waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedbedeli karo xaaladaha dhaqaale way isbedelayaan xaaladaha siyaasad way isbedelayaan marka ma kala saarayn waxa la bedeli kara iyo waxa iyo sida lagu bedeli kara iyo goorta la bedeli karo maanu sheegeyn waayo mid ka mid a dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhliga ka soo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saara shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacaga fara badan heliyaan marka loo barbardhigo gobolada aanu ka soo bixin marka haddii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal taas waxay ka dhignaanaysaa goboladaas inay si aada uga hadrhaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray ka hadal arrintaas iyo dhibka ka iman kara
sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka u samaysanayo soomaaliya dowlad goboleed hadda ay u samaysan yihiin iyo xogta daytada aan ka hayno shidaalka waxaan rajaynayaa inaanu horto jiri doonin state la yiraahdo state wax soo saar soo saare ah ayaa jiro waxaan filayaa dhammaan in stateyada soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan markaad u garab dhigta hadda imaaraadka oo kale fujeer oo kale waxba ma soo saarto wax shidaal ah iyo wax gaasa midda ma laha marka anaga waxaan rajaynayna horta inaan yeelano laakiin waxaa hubaal ah in ay kala badnaan doonaan waxaa hubaal ah inay ku kala hormari doonaan arrimo badan ayaan u baahanahay inaan ka heshiino marka hore oo waxaan loo yaqaano physical federalismka ah eedaqliga soomaaliya soo gelaya shidaal keliya ma noqonayo dekadii waxbaa ka imaanayo meelo badan ayuu canshuurihii waxbaa imaanaya marka arrimahaas dhan in laisku wada xira ayaa loo baahan yahay keliya shidaal keliya ayaan wadaagayna daqligeeda ayadoo aan laisu fiirinayn kuwa kale daqliyada ka imaanaya sida loo wadaagayo dee macno badan ma samaynayso sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka manaa waxaa layidhi waxaa loo qaybsanayaa si siman marka si siman marka loo qaybsado dee duruufaha gobollada isku mid maaha kuwa macnaa beeraha ku fiican kuwa kalluumaysiga ku fiican kuwa waxbay ku fiican yihiin dadku way way ku kala badan yihiin faqrinimada way ku kala badan tahay marka waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jiro deegaankaas qodobka kale aan rabay inaan ku weydiinay waxay ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara haddii shidaal laga qodayo badweynta soomaaliya wixii ka dambeeya afar iyo labaatan nortical mile iyo sida loo go-aaminayo ama go-aan looga gaadhayo ceelkaas ama deegaankaas shidaalka haddiiba laga helo maamul goboleedka uu hoos iman iyo dhibka ka iman kara sida ku cad heshiiska maanaa wuxuu u kala saarayaa labaatan iyo afarka nortical mile waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay ay ay manaha ay ku jirto gacantooda wixii ka shisheeyana inay dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay laakiin caqabada imaanaysa ayaa waxay tahay sidee lagu kala garanaya xuduudaha dowlad goboleedyada marka dhulka la joogo qiyaas waa waa la yaqaanaa meesha ay xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan laakiin markay imaado badda taas waa marka meesha ay imaanaysa oo loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha sida aada la socoto dacwada u dhexaysay soomaaliya iyo kenya badda waxay ku salaysneyd xuduudda badda marka ma xuduudaheena marka ma la seexinaya mise waa la dheerarinayaa laftigeed waxay u baahan tahay in go-aan laga gaaro sababtoo ah haddii la seexiyana dee dhulka qaar waxaa yeelanaya oo dhulbadeedka waxaa yeelanaya dowladda ka sarreysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeeda dhanka badda ayaa yeelanaysa marka waa arrimo u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo guddiga xuduudaha marka ay dhammaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda markay dhammaystirayaan heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira soomaali iyo ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada guddigaasi oo guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya guddigu waxay ka digeen bila ka hor intii aan la saxeexin heshiiska baydhabo khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorshaynin loona naqshadayn ay keeni karaan khilaaf gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inayska horimaadya ka dhaceen gobolka naijer dalta ee dalka nigeriya iyo gobolka kurdiyiinta ee ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka beru ee ku yaala koonfurta qaaradda latiin america isku horimaadyadaas oo la xiriiray muran shidaal waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagala xasilinta iyo horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo tusaale ahaan waxay sheegeen in waddanka gaana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda sidoo kale waxay gaana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka suudaanta koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo dakhliga soo gala dowladda koonfurta suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda halka gobolladu ay hayaan mas-uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyad ah ka helin dowladda dhexe boqolkiiba lixdan kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaharaadka qaybta amniga kadib markii la saxeexay heshiiska baydhabo bishii juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan sinayn tusaale ahaan waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay toban ilaa toddobiyo toban jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin waxay intaasi ku dareen in sinaan la-aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dowladda dhexe hesho saami ka yar kan dowlad goboleedka waxay sheegeen in inkastoo heshiiska baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo oo aan xasiloonayn taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacanka hadal ka dhasha heshiiska bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuq maasuqo sinaan la-aan gobollada iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba saxeexayaasha heshiiska baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare waxa uu marka hore difaacay in heshiiska baydhabo lagu daray sharcigii batroolka ee labada kun iyo labaatanka la ansixiyey heshiiska in lagu daro sharciga batroolka waa sidii waa stebkii ka dhidhnaa ama ama ama yani khadkii ka dhidhnaa waaye sidaasay ahayd heshiisku markii horeba wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahay mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyeen stebka ku xigoo la rabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama isagoo sidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro marka taasu waxay ahayd yani stebka ku xigoo dabiiciga ah in la qaada ay ahayd waayo dhaliisha marka loo jeedinaya heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta boqolkiiba toban bay leedahay maamul goboleedka soo saarana boqolkiiba shan iyo labaatan halkaasi waa hal maamul goboleed oo boqolkiiba soddon iyo shan leh inta kale oo dhanna waxay qaybsanayaan oo weliba muqdisho ay aan la carabaabin laakiin ay ku jiri doonto boqolkiiba toban dowladduna boqolkiiba konton iyo shan saasaa loo qaybiyey marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo sow waddanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aada u horumari maayaan kuwana laga tegi maayo
horta horta haarunow bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraalladaasu ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka annaga naftigeenu qaar ka midahu kuma qanacsanayn markii wadahadalladu ay socdeen laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiiskaa lasoo saaraa ay muhiimad aada ay u lahayd saameyn siyaasadeedoo weynna ay lahayd oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelo lahayd darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan waa in degaanka muxuu ahay ayadoo laga qaadanayo muxuu ahay khibradaha wadamo kaleeto oo nigeria ay ka mid tahay oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidadu ka helo iyo gobollada kale waqooyigu maalan tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro in yacni xoogaa la isku dayo in laiswaafajiyo degaanada shidaalka uu kasoo baxo ayadoo hadda meel loogu eexanayo aysan jirin oo hadda meel shidaal ku jira iyo meeluusan ku jirin aan la kala garanayn laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhigay u ahaado waa mide in wadanku muxuuaha meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa wadankeeni waaye annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa dhiigaan u wada daadinaynaa in solidarity uu jiro oo wadanku aanu kala tegin iyo in degaankaas shidaalka laga soo saaraaho haddiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo iyo iyo dowladda dhexe awoodoodu aysan iswaafaqsanayn inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa hadda meeshan la yidhaahdo river delta oo nigeria dhibka ka jiroo kale inuusan ka jirin marka labadaa mabda ay ayay ayay ka turjumaysaa laakiin waa kula qabaa sida kuu sheegayba in xoogaa ay in lagu noqdo qaar annaga naga mid hormo markiiba aysan ku qanacsanayn laakiin si kastaba ha ahaatee saldhig fiican oo laga duuli karo waaye waa garta inkastoo qaybsigu muhiim yahay haddana tusaale ahaan dad kaba soo qaado hal bilyan oo dollar shidaal ku fadhiya haddii waddanka laga soo saaro maamul goboleedka laga soo saaray saddex boqol iyo konton milyan buu qaadanaya halka kuwa kale boqol milyan ay qaybsanayaan afarta maamul goboleed ee kale iyo weliba gobolka banaadir haddaad ku darto marka waxaa laga yaabaa maamulkiiba inuu kusoo aado wax ka yar shan iyo labaatan milyan oo dollar haddii uusan kaba sii yarayn ama labaatan milyan oo dollar iyo wax ka yar marka faraq weyn soo uma dhexeeyo horta horta haaruunow haddii qodobkaas si gaara toosh loogu toosh loogu ifiyo saa waa u muuqanaysaa laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin inta aan ka warqabno maamul goboleed hadda shidaal uusan ku jirin soomaaliya maba jiraba yani macluumaadka kale oo aan hayno laakiin sidaan kuu sheegay sidaan kuu sheegay haddii la doono iyadoo mabdaa muxuu ahay ararta hore waa lagu deri karaa siyaasad ahaan iyo mabda ahaan waa inaan qaadanaa oo aan liqnaa oo aan ku salaynaa khayraadku waddanka muxuu ahay iskale solidarity iyo mataqaanaa isgarabsi ayayna mataqaanaa maamullada iyo shucuubta muxuu ahay iyo degaanada waddanku ay leeyihiin marka in sidaa loo kala muxuu ahay loo kala loo kala tagaaho ma jirto laakiin annagu fikradda aan qabnaaho waxa waaye in ay tilaab fiican ay tahay wixii farsamaane la dhuudhuujiyo
haddaba maxaa laga yeeli karaa xilligan heshiisyadii baydhabo iyo heshiiska kale ee wasiirkii hore ee batroolka uu la saxeexday shirkadda coastline explorationis maxaa tallaabo ah ee u furan hoggaanka cusub iyo dowladda cusub ee la filayo in dhowaan lasoo dhiso wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa ka warramaya heshiis sharci walba oo soo baxa waxaa mar walba jiraysa fursad in dib u eegis lagu sameeyo caalamka o dhanna way ka dhacdaa wax dhibaatayna kuma jiraan sababtoo sharciga dee bani aadamku markuu qorayo ma sii wada arki karo qolka waxaa wada dhacaya ma sii wada arki karo wax dhamaystiran inuu sameeyo marka sharciga mashaakil ma laha dib u eegis ayaa lagu samaynayaa marka taa ma filayo wax culays ah inuu ka imaanayo mar walba oo de dhaliil ka imaado sharcigii in gaabis uu ku jiro oo meelaha qaarkood looga baahanya in laga toosiyo hadda tusaale ahaan sharciga laba kun iyo sideedii baydhabo lagu ansixiyey waa mida keentayba in dib u eegis loo sameeyo oo marka dib uegis loo sameyn keentayna in loo bixiyo magaca sharciga laba kun iyo labaatanka marka haddii lagu arko inuu dhaliilo leeyahay waa la saxaya haddii a la yihahdo taa marka wax mashaakil kama imaanayo cali maxamuud cismaan waxa uu bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka haatanna waa la taliya madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bani'aadminimada waxa uu ka mid yahay khubarada ku soo doodaysay in shidaalka soomaaliya uu dhibaato un ku soo kordhinayo wada noolaanshaha bulshada soomaalida isagoo aaminsan inaan si fiican loo maamuli doonin dakhliga shidaalka iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah ee waddanka fidno cusub buu abuurayaa fidnada cusub oo abuuraya waxay tahay kaynu hadda ku jirno meeshaynu hadda joogno baynu kasii hoos maraynaa dagaalka waa kasii badanayaa hubku waa kasii casrisanaanaya hadda waxaa lagu dagaalamaa maxaa la technicaynu dharana baabuurta laan kurusarada waxaa laga yaaba taangiyaal inay yimaadaan beebayaal yimaadaan helicobtero inay yimaadaan waayo meeshii dad baa maal gashaday oo raba inay si fiican u ilaashadaan ama shirkadahan waaweyn baa maal gashaday ama dowlado marka xaaladda aynu hadda ku jirnaa waa uun kasii xumaanaysaa mooye abadan inay ka fiicnaato waayo dee maba lihin dowlad adag oo waddankii maamusha bal waxaynaan lahayn iskadaa dowlad dhex oo adage ma aynaan lihin dowlad goboleedyo adag oo waddankii maamula oo wada haysta oo wada xukuma ama wada maamula qabiilaynu nahay qabiiladii baa sii xoogeystay qabiilkaas uu agtiisa laga soo saaro shidaalna anaaba luu leeyahay meeshaan cid kaleba igu imaan mayso maxaad u malaynaysaa marka berri gobol ka mid a ama dowlad goboleed ka mid a dowladaha haddii laga soo saaro batrool maxay dhihi doonaan waa in annaga boqolkiiba intaa nala siiyaa haddaana lasi lasoo saari maya ama waa dagaalamayna marka waxaasoo dhan baa imaanaya xaqiiqana weeye mana ahayn la iska indha tiro dhegaystayaal waxaa mar kale iga xasuusin ah inaan la xiriiray wasiirka xilka ka sii degaya batroolka iyo macdanta biyaha ee soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed si uu uga qayb galo barnaamijkan balse uusan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
haarun macruuf dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida mas-uuliyiinta gobolka texas ee koonfurta waddankan maraykanka ayaa sheegay in la helay meydadka lix iyo afartan tahriibayaal ah oo isniintii ku dhintay baabuur weyn oo ah kuwa xamuulka qaada madaxa debdemiska magaalada sant antoni iyo charles hood ayaa u sheegay warfaahinta amaanidhaha warbaahinta in lix iyo toban qof oo kale oo afar ka mid ay caruur yihiinna cusbitaalka loo qaaday si loogu soo daaweeyo islamarkaana dhibaato ka soo gaadhay ee kulayl aada u darnaa oo ay kala kulmeen gaadhiga gudihiisa dhacdadan ayaa mid ka mid a kuwii ugu dhimashada badnaa ee soo gaadha taariibayaasha u kala gudba xuduudda dalalka maraykanka iyo weliba mexico warar ay arrintan ka qoreen v o a iyo weliba wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
gaarigan xamuulka ah ama taraagga ah ayaa laga helay meel gawaarida la dhigto oo ku taalla duleedka koonfureed ee magaalada san antoniyo heerkulka magaalada oo ilaa laba boqol iyo konton kilomitir u jirta xuduudda dalka mexico ayaa isniintii kor u dhaafay soddon iyo sagaal darajada celsius uuna dhigan boqol iyo saddex fahrenheit uuna jiray huur aad u daran booliiska magaalada san antonio ayaa sheegay in aysan weli sheegi karin halka ay ka yimaadeen dadkii gaarigaasi saarnaa afayeen u hadlay waaxda socdaalka iyo kastamka ee maraykanka ee ice loo soo gaabiyo ayaa sheegay in qeybteeda baaritaanada amniga gudaha ay ku jiraan baaritaanka dhacdadan la xiriirta dadka la tahriibinaya iyagoo la kaashan doona bilayska maxalliga ah lix iyo toban qof oo laga dhex helay gaariga ayaa loo qaaday cisbitaalka si looga dabiibo dhibaato ka soo gaartay kuleylka daran iyo daal waxaana dadkaasi ka mid ah afar carruur ah laakiin ma jirin carruur ku dhimatay gudaha gaariga sidaa ay waaxda debdemiska ee magaaladu sheegtay bukaanada aan aragnay waxa ay ahaayeen kuwo aad u kululaaday waxaana ay la xanuunsan yihiin waxyeelada kuleylka daran iyo daal ayuu madaxa debdemiska ee magaalada san antonio charles hood ka sheegay shir jaraa'id waxa uu sheegay in taraaggu uu lahaa qaboojiyaal laakiin qaybta aysigu aysan shaqaynaynin taliyaha bilayska magaalada william mcmanes ayaa waxa uu sheegay in qof ka shaqaynayay dhismo u dhow goobta la dhigay taraagga uu maqlay qaylo dad caawimaaddoon ah uuna bannaanka u soo baxay si uu u ogaado qofkan shaqaalaha ah ayaa arkay albaabka taraagga oo qayb ahaan furan isagoo markii uu gudaha eegayna arkay meydadka dadka dhintay xogayaha arrimaha dibadda ee mexico marcelo ebrad oo soo xiganaya qunsulka mexico oo tegay goobta ayaa bartiisa twitter-ka ku qoray in laba qof oo u dhashay dalka guatemala ay ka mid yihiin dadka la geeyey cisbitaalka ebrad ayaa sheegay in gaariga taraagga ah uu watay taargo maraykan ah ayna dhacdadan u badan tahay inay tahay mid ku lug leh tahriibinta muhaajiriinta duqa magaalada san antonio ran neremberg ayaa waxa uu xaaladan ku tilmaamay musiibo bini-aadinimo oo laga argagaxo neremberg ayaa u sheegay wariyaasha in tani ay tahay wax aad looga naxo waxaana uu yidhi waxaan ognahay in afartan iyo lix qof ay dhinteen kuwaasi oo lahaa qoysas ayna u badan tahay inay isku dayayeen in ay helaan nolol wanaagsan dhimashadan ayaa mar kale muujinaysa caqabadda ka taagan xakamaynta marinada muhaajiriinta ee xadka maraykanka iyo mexico kuwaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyey arrintan ayaa mid adag ku noqotay madaxweynaha maraykanka joe biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kaasi oo xafiiska la wareegay bishii janaayo ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka bedelayo qaar ka mid ah siyaasadihii aad adkaa ee socdaalka la xidhiiray ee madaxweynihii ka horreeyey donald trump oo ahaa xisbiga jamhuuriga jamhuuriyiinta ayaa dhaleeceeyey istaraatiijiyadda biden ee ku wajahan xuduudda dhanka koonfureed xilli lagu jiro ololaha doorashooyinka xubnaha labada aqal ee dhexaysa bisha nofembar ee sanadkan sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii toban muhaajiriin ah ayaa waxa ay dhinteen kadib markii ay ku xayirmeen gaari taraag ah kaasi oo booliiska magaalada san antonio ay ka heleen goobta baabuurta la dhigto ee dukaanka walmart darawalkii taraagah ayaa lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey inuu ka qayb qaatay tahriibinta muhaajiriinta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaasi haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno soomaaliya ma la gaaray xilligii la soo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo toddobaatankii sane ugu dambeeyey sahan lagu samaynayey mise weli dadka soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsanaa oo wakhti dheer ayay qaadan doontaa waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya doctor daahir mire jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo cali cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda amsas consultant oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqaysa waxaan ku bilaabayaa cali cadaawe bismillahi raxmaani raxiim yaasin horta waa mahadsan tahay soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo dii markii cagaar weyne dhulkaas roger sinker ay ka bilowday inay wax ka qodo waagaas hadeed waxay ka tarsaneed soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo way soo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ay ka mid ahaayeen standard oil company oo kii hargeysa agteeda wax ka helay iyo buurt sheekh kadib konookaa timid kabacdi waxaa yimid arco kabacdi waxaa yimid exxon mobil waxaa yimid shirkado fara badan oo anadaarko ka mid tahay b b amoco isu soo duuduuba shirkadahaas waxay declaar gareen fosmajor markii dowladdii ay burburtay waxaan u malaynayaa wakhtigii waa la gaaray soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda sababtoo maanta soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maarayo doctor daahir mina jabriil
aniga waxay la tahay soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iidaysanaya iyo dadka soomaaliyeedna u maamuli karto batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka soomaaliya ku dhacda wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqa u keena dalka soomaaliya inta aan batroolka la soo saarin waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo horta sideeda looga hortegi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdii ay si fiican u shaqayso in musuq maasuqa lala dagaalo in dad dowlad u qalma ay matalaan baarlamaankii in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado waa halgan dheer weeye taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqsale in loo soo saaro anigu waxaan qabaa toban sano gudaheed soomaaliya in la gaarsiin karo meel aada u fiican xataa ay noqon karto dowlado maaragtay dowladaha noo dhowa afrikaanka xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf saboolnimade
doctor daahir mire jabriil dhibaatooyinka dadka soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la-aanta iyo musuq maasuqa iyo colaadaha waxaa horseed ka abaalaleeyaha saboolnimada marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo
khayraadka horta soomaalidu ma aha batrool keliya khayraadka soomaalidu waa kalluunka su-aasha ugu horreysa waxaa weeye kalluunkeenna oo lacago gaaraya boqolaal milyan laga xad oo laga qaato hadda ma maaraynaa si fiican ma maaraynaa waa maya khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofina ay ka mid tahay ma maaraynaa si fiican ma maaraynaa waa maya haddii batrool lagu soo daro oo nin keligi taliyaah uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasahaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la-nahay oo meelaynu ka mara la-nahay maxaa ka dhici kara soomaaliya gobolka maxaa ka dhici kara dhib intee la eg baa imaan kara soomaalidu batrool waa inayan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida somalilan iyo soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ah ee federaalka waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maaraynayo dad khubaro ah oo dadka soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda ka madax bannaan saa haddaan la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira taasoo kale aynu noqonaynaa shirkadda amsas iyo shirkado kale oo badan oo tobankii sane ugu dambeeyeyba ku dhex jiray daraasaadka waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan toddobaatanka sane ee dheeraadka batroolka soomaaliya oo sidii la filaya aanay noqon adoo la kaashanaya khibraddaada maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo yaasin horta waa mahadsan tahay soomada waxay tiraa nin baa baadida kula daydaya daalna kaa badan horta anigu intaan ka warqabo ceelashii soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan lix iyo toddobo ceel waxaan ogahay markay ugu yaraato dhowr iyo toban ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin wakhtigaas markii aad u fiiriso waxaa laga yaabaa dhowr ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aad u adkaa waxaa ka mid ah adeer gaalkacyawan ceelkii la oran jiray laakiin saas ba haba ahaatee markii aad fiiriso puntland iyo dhulkaas sedimentary businessku ilaa siddeed kunoo mitar bay tagaan ballacooda marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel ina la khalday waxaa ka mid ah ceelashii puntland laga qoday laba kun iyo labaiyo tobankii ma ahayn in daroor vary laga qodo waxay ahayd toos in laga qodo nugaal sababtoo ah kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii nugaal konoco waxay soo caddaysay in lix xirmood oo min shan boqol oo milyan oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaasi ahayd sahankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raadsho taa lama suubin khibrad rag u leheenna meeshan lama geyn haddee taasna waxay kaliftay labada ceel inta la qoday wax laga waayo marka waa lagu hungoobay siday ugu badnaan noqotona waxa weeye mar kasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalkan markii la gelayo dowladda waxaa lagula xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey haddii dhowr ceel inta la qodo wax laga waayo shirkadaha way ku imaan waxay ku war meeshan waxaan ma yaallaana qiimo jaban waxaa ku gado taas marka waxay u baahneed rag khabiir ah in loo yeero oo waxaan lagala tashado taa ma aysan noqon horornimaa dhacday haddeed waxay ku biyo shubatay markii dambe in iyaguna ay ku ungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan ugu dambayntii doctor daahir mira jabriil muxuu yahay halku haddaad leedahay xilligan lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka waxaa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada soomaaliya marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara ma ahan waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro weeye in lagu tijaabiyo weeye soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo markaa shidaalka lasoo saarayana shidaalka wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeenna sida ogaadhenyuu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo batroolka uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo batrool soomaalida la yidhaahdo waa laydiin soo saarayaa hadhowtana uu masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna aad ayaad umahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen dhaktar daahir mire jabriil oo dhaqaalaha ku xeeldheer iyo cali cadaawe oo isaguna madax ka shirkadda batroolka iyo amsas consultant oo digaaba inta aynan joogtay intayn markaa wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli karo islaayo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayey waryahayaga yaasiin ciise wardheere haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanku oo inoo haya maxamed cabdiisan dheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxkamadda sare ee maraykanka ayaa afar iyo labaatankii bishan beddeshay sharci dastuuriya oo lagu soo dhaqmayey muddo konton sanno ku dhow kaasoo ah in dumarku ay xaq u leeyihiin in ilmaha calooshooda gala ay iska soo ridi karaan arrintan ayaa ahayd mid dadka maraykanka ay aad ugu kala qaybsanaayeen kadib go'aanka ayaa dadka maraykanka uu mid walbaa muujiyey meesha uu arrintan ka taagan yahay sida uu sharxayo maxamuud xasan musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan magaalada denver ee gobolka kolorado aad baa umahadsanta maxamedow runtii toddobaadkii dhowaa arrintaa dhacday maxkamadda sare ee waddanku ama supreme court ay waxba kaba jiraan ka soo qaaday sharci in badan la isticmaalayay taasina waxay keentay dadkii maraykanku inay ku kala qaybsamaan waxaad arkaysay qaybsanku dhinac siyaasad buu ka yahay qolada republicanku aad bay usoo dhoweeyeen qoladan dimuqraadiguna aad iyo aad bay u naqdiyeen oo uga xumaadeen sida ay xukunka uu u dhacay waxaa dhacay mudaharaadyo waaweyn oo wadanka oo dhan ka socda oo lagaga soo horjeedo arrintaa waa dad badan baa loo xidhxidhay inkastoo inta badan ay nabad ahaayeen haddana waxaad moodaa dadka ama human rightska qoladan la yidhaahdo ha noqoto ama civil rightska oo u xuquuqda bini-aadanka qolyahan u dooda iyaga laftooda aad iyo aad bay arrimaha uga dhex muuqdeen markaa waxay ahayd runtii arrin weyn oo dhulgariir oo kale ah waddanka oo dhanna ruxday in badan badan oo dadka ka midana dumarkaba ha u bateene arrintaas ay aad iyo aad uga soo horjeedaan laakiin in badan baa jirta oo kale oo taageersan oo iyagu doonaya dhinacay ka imaanayaan ama ay u arkaan iyadoo weliba hadda midtermkii la gelayo in ilmaha yaray abuurmaya uu noolaado oo oo oo xaq la siiyo marka arrin waxay ahayd marka black and white oo always lagu kala duwan yahay bay ahayd sagaalka garsoor ee maxkamadda sare ay ka kooban tahay ayaa u kala baxay lix taageertay in sharciga la baabi'iyo iyo saddex doonaya inuu sidiisa sii ahaado lixda taageertay beddelidda ayaa dhammaantood ahaa kuwa ay aragtiyadoodu dhinaca midigu janjeedheen dadkii doonayay in qaynuunkuu sidiisa sii ahaado ayaa lixda garsoore ku eedeeyey in aragtidoodii siyaasadeed ay ka hormariyeen tii dastuurka waxayna madaxweyne baiden u soo jeediyeen inuu badiyo tirada garsoorayaasha maxkamadda si kuwa aragtidoodu bidixda jirta ay u bataan sida uu sharxaya faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka ka faallooda horta run ahaantii wuu samayn karaa ma jiro sharci marka la eego dastuurka maraykanka odhanaya waa in maxkamadda sare dadka xaakimada fadhida tiradoodu intaa noqoto taariikhda la og yahay waxay ka soo bilaabeen waktigii uu george washington joogay shan bay ahaayeen iyo ninka chiefka ah chief of maxkamadda markaa horjoogaha ah adigu lix bay isku noqonayeen ilaa tobanna mar bay gaadheen ilaa markii ugu dambeysay sanadkii ugu dambeysay numberkaasu aan wax weyn iska bedelin oo sagaalkaa ku ekaayeen kun iyo sideed boqol sagaal iyo lixdankii marka runtii caqabadu waxay ka imaaneysaa haddii madaxweynuhu uu magacaabo afar ilaa lix intuu doonaba uu magacaabi karaa si ay uga bataan dadka dhinaca jamhuuriga raacsan number tirada uga badato laakiin meesha waxaa ku jira dhibaatada aan waxaan la yidhahdo filibusterka filibusterkuna wax kale ma aha congresska waxay dheereynayaan doodii lagu codayn lahaa qaar baad arkaysaa mararka qaarkood mid keligii habeen da qabsanaya oo doodii dheereynaya si aan cod u dhicin marka runtii waa kuwan le intaan madaxweynuhu ku uusan isku dayin inuu magacaabo xaakimo cusub lahadhowto congresski baa ishortaagaya waa inuu sameeya waa inay congresku sameeyaan sidii lagu joojin lahaa dooda dheer ee loo yaqaano filibusterka even dimuqraadiga qaar kaka tirsani way diidan yihiin oo waxay leeyihiin haddii aynu dariiqadaa qaadano qoladan dee jamhuuriguna markooda ayay samaynaysaa markaana dastuurkii ayaa khalkhal la gelinayaa iyo nidaamkii uu ku shaqaynayay baarlamaanku xubnaha jamhuuriga ayaa iyagu si weyn u taageeray go-aankan maxkamadda sare ay gaadhay sida uu mar kale sharxayo maxamuud xasan musharaf runta jamhuuriyiintu makaati oo kale gavin makaati aad buu usoo dhoweeyey jamhuuriyiintu aad iyo aad bay u farxeen ay u ahayd waayo arrimahan arrimo ay dabada ka riixayeen bay ahayd wakti dheer runtiina aad bay usoo dhoweeyeen meesha dimuqraadiyiintu ay aada uga soo horjeesteen marka waxaad moodaa iyagu inay arrintaas ayna ku kala qaybsanayn stadiyo koob iyo toban ah oo qolada republicanka ama jamhuuriyiintu ay xukumayeen allready arrintii implementationkeeda waa laga dhaqangeliyey oo ama clinicyadii ama dhakhaatiirtii ama meelo badan baa la baangareeyey in ilmaha laga soo ridi karo hooyada stadiyo kale oo badan oo ku daba jiraana way jiraan marka waxaad moodaa ama xisbi ahaan markaad u fiirisid ama marka aad u fiirisid dhinacan kale stadiada republicanku ay xukumaan ama districtyada hoos yimaadaba sharciga kole leeyers badan buu leeyahay wuu kala sarreeyaa waxaa laga yaabaa in county levelka ay diidi karaan stateka kusii dhex yaalla republicanka ay xukumaan marka kolleyba macno badan buu yeelanaya laakiin aad bay u soo dhoweeyeen arrinta kale oo aan rabaa inaan ku daro iyadana waxa weeyaan wakti doorasho ah waxaa lagu jiraa midtermkii ilaa shan bilood ay ka harsan tahay marka iyadana dhinaca marka laga eego waxaad moodaa saamaynta uu yeelanayso arrintani oo republikaanka oo kale ay ku yeelanaysaa inay xadidan tahay baad mooda waayo dimuqraadiga ayaa hoggaanka waddanka hadda haya ee arrimihii nolosha ee aas-aaska u ahaa dadka noloshooda aada iyo aad baas cirbarar baasan baa jira cirbararkaas oo oo oo meel walba galay waxaa jira shidaalkii oo kacsan waxaa jira inflation badan yacni arrimo badan oo waxaa jira dimuqraadiyiintu aan u saamaxayn inay siday rabaan dadka ay wax ugu sheegaan marka kolleyba waxay noqonaysaa ahmiyad badan inaan la siin arrintan oo ay dadka kaga muhiimsan tahay waxyaabihii noloshooda aasaaska ee saamaynayay inay u codeeyaan wax ka qabashadooda taana laga yaaba dimuqraadigu inay kuraasmada ku luuskareeyaan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ballan qaaday in awoodda xafiiskiisa uu isticmaali doono sidii uu ilaalin lahaa galaangalka ay dumarku u yeelanayaan ilmiska soo rididda kadib go'aankii maxkamadda sare haddaba waa maxay waxyaabaha uu madaxweyne biden samayn karo laakiin waxaad moodaa executive order ama go-aan xeer madaxweyne inuuna waxba kaga bedeli karin baad moodaa laakiin arrimo kale oo uu isticmaali karo way jiraan oo for example madaxweynaha ama white houseka waxay leeyihiin oo ku doodayaan waa in la sameeyaa daawooyin laysu mayl garayn karo oo boostada laysu dhigi karo oo hooyadu iyadoo gurigooda joogta state kastaba ha joogtee oo intay u tagaan ama online ha ka gadato oo nooc prescription oo kale oo dhakhtar qoray marka ay isticmaali karto halkaana ilmihii uu ku dilmayo taasna dhinaca wa side effect bay leedahay waxaa laga yaabaa dhiig badan ama qofkiiba tabcaan inuu noqdo ama sakaraad uu noqdo oo arrintaasi ay keento marka dhinacyadaasi dhinacyada laga fekerayo way yihiin wuxuu kaloo ka fekerayaa madaxweynuhu inuu isaguna sameeyo wax la yidhaahdo in ay soo baxaan midtermka oo kale dad badan oo taageera xildhibaanada soo baxaya aaminsan in ilmaha ay layska soo ridi karo ay ay soo baxaan oo dadku codkooda ay siiyaan waxa kale oo iyana suurtagal ah oo ay ka fekerayaan waxa weeye markaa in waxa la yidhaahdo statiska dimuqraadigu xukumo oo stadiyo badan ah inay markaa iyaguna ay kasoo horjeestaan oo censuary censuary state waxa la yidhaahdo oo magangelyo lagu siinayo dadkii stadyada kale ka yimi ee stadyadan dimuqraadiga yimaada xuquuq markiiba ay ku yeelanayaan ama dhakhaatiirtu ay ku fulinayaan in sidii ay rabeen loo yeelo marka waxaad moodaa options badan baa weli yaalla laakiin sharciyan waxa laga bedeli karaa way xadidan tahay biden ayaa dhinaca kale ugu baaqay dadka maraykanka inay doortaan siyaasiyiinta ilaalinaya xuquuqda dumarka doonaya in ilmaha iska soo ridaan markii la gaadho doorashooyinka gobollada iyo kuwa federaalka siyaasiyiin kale ayaa iyaguna dumarka ku dhiirigeliyey inay codkooda dhinaca dimuqraadiga geeyaan hase yeeshee dumarku arrintaasi hal meel kama wada joogaan sida uu mar kale sharxayo faarax maxamuud maxamed horta de horta runta run ahaantii markii dhinac la eego dee dumar oo dhan iskuguma jiro oo had iyo goor waxaa jira kuwa xisbiyada kala raacsan gaar ahaan kuwan dumar badan baa jiray oo u booday ama u codeeyey donald trump kuwaasna u malayn maayo inay iyagu raacayaan xagga dimuqraadiga waayo waa dad fekerka qaba ah in sharcigan la laalo ayay qabeen markii la eegana marka siyaasadda maraykanka xisbigan jamhuuriga iyo dimuqraadiga la isbarbar dhigo dadka kala taabacsan yaa cod badan oo u soo baxa doorashooyinka ilaa arrimo ay jiraan wakti xisbigaa la naco sidii waktigii george bush la dooranayay obama oo kale ay dad badani soo baxeen oo xisbiyadii dad badan oo jamhuuri ama independent madax banaan ay u codeeyeen runtii dumarka laga yaabo inay u codeeyaan xagga dimuqraadiga waa qolada dadka siyaasadda ka dhexdhexaadkaa oo marba dhinaca ay u arkaan inay dani ku jirto u codeeya oo la yidhaahdo ama dhexdhexaadka ama independenceka loo yaqaano dadka independentka ah marka runtii inkasta oo ay madaxda dimuqraadigu ay lahaayeen doorashadan aynu sugaynaa arrintan inay wax ka qabtaan dadku ay uga codeeyaan oo jamhuuriga ay arrinta tan wax weyn u geysato u malayn maayo inay noqon karto wax laysku hadleyn karo boqolkiiba boqol inay dumarku codkooda dhan wada dhiibanayaan oo dimuqraadiga siinayaan
waagae dhegeystayaal barnaamijkaasi amuraha maraykankaana idaacaddii ugu dambeeyey tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo